fiid wacana wanaagsan dhammaantiiba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan baa kuna soo dhowaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington fiidnimo salaasaha taariikhduna ay tahay labada bisha meey ee sanadka laba kun iyo saddexiyo labaatanka waxaad naga dhegaysaneysaan mawjada gaagaaban ee lixiyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitirban iyo weliba guud ahaanba dunidooda nagala socotaan boggayaga v o e somali com haatan dhegaystayaal saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa toddobadii fiidnimo idaacaddana waxaa halkan idinkala socodsiin doona aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shirwac qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid a dowladda soomaaliya oo shaacisay tirakooba lagu samaynayo dadweynaha soomaaliya waxaan qorsheynaynaa in marka uu dhammaado habka khariidadeynta aan maalinka aan kuu sheegay oo ilaa iyo siddeed bilood qaadanayo sanadka dambe bisha oktoobar iyo afar in la bilaabo tirinta waxaa lagu horraysiinayaa tirinta ee magaalooyinka reer baadiyahana waa lagu xijinaya waxaase dhici karta in mar la wada bilaabo
waxaa kaloo dhegaysan doontaan waraysi ku saabsan dhibaatooyina la sheegay inay ka taagan yihiin dulimaadyada gudaha soomaaliya islaamku wuxuu ahaa in maaragtay shirkaddii aanan dayuurad la arki karo oo hay-addu ay hubin karto aanay u oolin inaanay baasenjarba soo harayninba shirkad kastaana ay baasenjarka ku hayn karto garoonka saddex saacadood oo internashonal laysla ogol yahay
qodobadaasi iyo weliba kuwa kaloo soomaalida ee caalamkaba ku saabsan ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan intaan ku guda jirno idaacadda hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida in ka badan labaatan kun oo askari oo ruush ah ayaa dhintay halka siddeetan kalena ay ku dhaawacmeen shan bilood oo dagaal ka socday bariga dalka ukrain gaar ahaana bakhmuud waxaana sidaas isniintii sheegay afhayeenka golaha amniga qaranka maraykanka john kibri kibri oo soo xiganaya warbixin sirdoon oo maraykan ayaa sheegay in kalabadha kuwa la dilay ay ahaayeen askar ay soo qorteen shirkadda gaarka loo leeyahay wagner kuwaasoo inta badan ciidamada ka soo qortay xabsiyada ruushka khasaaraha dagaalka ayaa inta badan ka dhacay bakhmuud halkaasoo ciidamada ukrain laga saaray magaalada gibri ayaa sheegay in aanu bixinaynin qiyaasta khasaaraha dhinaca ukrain xogayaha guud ee qaramada midoobay antonio guteres ayaa maalintii labaad sii wada wadahadalla uu dalka qatar kula yeelanayo erge caalami ah oo kala hadlaya xidhiirka mustaqbalka uu la yeelanayo hogaamiyaasha daalibaanta afghanistan kulankan ayaa imanaya iyadoo qaramada midoobay ay dib u eegis ku samaynaysa howlgallada ballaadhan ee gargaarka ee ka wadaan dalka afghanistan kadib markii daalibaan ay mamnuucday haweenku inay u shaqeeyaan hay-adaha qaramada midoobay wakiilada daalibaan laguma casuumin kulanka inkastoo ururku uu ka digay in kulan kasta oo aanay ka qeybgelin uu dib u dhac ku iman karo sarkaal ka tirsan qaramada midoobey ayaa sheegay in aqoonsiga maamulka daalibaan aanu ahayn mid laga doodi karo ugu dambeyntiina wararka ka imanaya marinka khaza ayaa sheegaya in tiro gantaala lagu tuuray marinka dhanka israa'iil kadib markii lagu dhawaaqay dhimashada hogaamiyey dhaqdhaqaaqa jihaadka islaamiga ah ee khaza khadar cadnaan oo ku dhintay gudaha xabsi ku yaala israa'iil ciidamada israa'iil ayaa ku dhawaaqay in saakaaruurnimadii madaafiic lagu soo tuuray marinka khaza kuwaasoo ku dhacay meel u dhow xayndaabka ammaanka ee gudaha dhulka israa'iil ay maamusho ciidanka ayaa ku dhawaaqay in saddex gantaal ay saaka ku soo dhaceen goobo bannaana halkaasi oo laga dhawaajiyey siidhiga digniinta ah balse aan la howlgelin nidaamka birtaa waxaana xusid mudan in ciidamada asluubta israa'el ay subaxnimadii ku dhawaaqeen inuu dhintay maxbuuskii falastiiniga ah ee lagu magacaabayay khadar cadnaan kaasoo cunto kasoo mid sameeyey in muddo ka badan lix iyo siddeetan maalmood waxaanay kooxaha falastiiniyiintu ku dhawaaqeen xaalad baroordiiqa iyaga oo dalbaday in jawaaba laga siiyo waxa ay ku tilmaameen dembiga dilka cadnaan dhegeystayaalla warkii dunidana waa naga intaasi haatanna u diyaargarooba qaybaha kale idaacadda caawa iyo dunida fiidwacna wanaagsan ayaan dhammaantiinma dhegaystayaal idi leeyahay meel kastoo ha joogtaanba aan ku bilownay xaaladda colaadeeda dalka suudaan ayaa la sheegayaa inay soo shaac bixisay sida ay isugu soo dhowaanayaan dalalka sucuudiga iyo iiraan oo bilahana xidhiirhkooda isu hagaagayo warbixin ay qortay wakaaladda wararkii royters waxaa inoo haysaa sahre cabdi axmed isu soo dhowaanshiyaha kordhayse u dhexaysa riyaad iyo tahraan ayaa muuqatay isniintii iyadoo sacuudi arabiya ay gacan ka geysanayso daadgureynta muwaadiniinta iiraan ee kasoo cararaya dagaalka suudaan markab ciidamada badda ee sacuudiga ay leeyihiin ayaa lixdan iyo shan qof oo u dhashay dalka iiraan waxay kasoo qaadeen boorta suudaan waxa ayna kasii bixi doonaan dadkaasi jidda ayagoo usii duuli doona magaalada tahraan ee dalka iiraan afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee iiraan naasir kanaani ninka la yiraahdo ayaa ku tilmaamay gacansiintaasi dadka reer iiraan ee sacuudiga arrin wanaagsan oo dhacday xilligeedii iyadoo iga mahadcelinayaan iskaashigaasi sacuudiga axmed al dabayis oo ah sarkaal saro ka tirsan ciidamada sacuudiga ee howlgalkaasi gacanta ku haya ayaa muuqaal gudaha tv-ga dalkaasi laga sii daayey waxa uu ku sheegay in labada dal ay yihiin saaxiibo wanaagsan oo walaalo ah loona baahan yahay in boqortooyada ay u arkaan dal ayaga ay leeyihiin sacuudi arabiya oo si weyn ugu dhow loogana soo tallaabi karo badda cas marka la fiiriyo dhinaca xuduudda ayaa dhanka kale tahalboolo waxay u noqotay daadgureynta dadka ajaanibka ah iyada oo dalalka ay ka shaqaynayaan in kumanaan dadkooda ah ay kasoo saaraan colaadaha sida lama filaanka uga qarxay shan iyo tobankii bishii abriil dalkaasi suudaan jamhuuriyadda islaamiga iiraan ee shiicada ah iyo sacuudiga sunniga ah ee muxaafidka ah ayaa sanado badan ishayay ayaga oo taageero siinaya dhinacyada iskasoo kala horjeeda ee dalalka loolanka siyaasadeed uu dhexeeya ee bariga dhexe oo dhan ayadoo sidoo kaleetana labadaasi wadan ay qeyb weyn ka ahaayeen colaadaha iyo loolanka siyaasadeed ee ka jira guud ahaan gobolkaasi sacuudi arabiya ayaa xiriirka diblomaasiyadeed u jaray sanadkii labadii kun iyo lix iyo tobankii dalkaasi iiraan kadib markii dibadbaxayaal iiraaniyiin ah ay xoog ku galeen safaaradda boqortooyada ee tehraan sidoo kaleetana riyaad ay ku xukuntay xukun dil ah wadaad shiica ah oo muslim ah si kastaba ha ahaatee labadan wadan ee muslimka ah ee waaweyn ee soo saaray saliidda ayaa ku heshiiyey inay soo afjaraan khilaafkooda oo ay dib u furaan safaaradahooda diblomaasiyadeed heshiiskaasi oo garwadeen shiinaha uu ka noqday bishii maarso
aad iyo aad ayay dhegeystayaal u mahadsan tahay saare cabdi axmed oo inoo soo koobaysa ama inala socodsiinaysay warbixintaasoo diyaarisay wakaaladda wararka ee reuters dowladda mareykanka ayaa sheegtay shalay inay ku qiyaastay ilaa iyo labaatan kun ah ciidamada ruushka in lagu dilay dagaaladii ee dhacay tan iyo bishii disembar ee sanadkii aynu soo dhaafnay warbixin ay qortay wakaaladda wararka ee associated press waxay noo haysaa sahre ciidla nuur war ka soo baxay aqalka cad ee maraykanka looga taliyo ayaa isniintii shalay lagu sheegay in ay qiyaasayaan in dalka ruushka tan iyo bishii disembar ay soo gaadhay tiro dhan boqol kun oo askari oo dhaawac iyo dhimasho ah taasi oo ay ku jiraan in ka badan labaatan kun oo qof oo laga dilay iyada oo ukrain ay iska difaacaysay weerar culus oo ciidamada ruushku ay ku qaadeen bariga dalka ukrain dagaalkan oo noqday dagaal foolka fool ah ayaa ahaa dagaalkii ugu xoogganaa ee dhex mara labada dhinac halkaasi oo ruushku uu isku taxallujinayay sidii magaalada bakhmuud iyo hareeraheeda ay u go'doomin lahaayeen si aanay u gaadhin difaaca yukrainiyiintu afhayeenka golaha amniga qaranka ee aqalka cad ee maraykanka john kerby ayaa sheegay in qiyaasta maraykanka ay ku salaysan tahay sirdoonka maraykanka ee dhowaan la shaaciyey balse muu faahfaahin si ay xogtaasi ku heleen genaraal mark milley oo ah guddoomiyaha guud ee saraakiisha ciidamada ayaa sheegay bishii noofembar in ay ciidamada ruushka gaadhay qiyaas dhan boqol kun oo askari oo dhimasho iyo dhaawac isugu jira sideedii bilood ee ugu horreeyey dagaalka taasi oo muujinaysa in ruushka khasaare xoogani ka gaadhay dagaalkaasi ay ku qaadeen ukrain islamarkaana dhul badan laga saaray bilihii ugu dambeeyey kooxo ciidamo calooshooda u shaqaystayaal ah oo ruushka u dagaalamayo oo wenger la yidhaahdo iyo ciidamo kale ayaa guri guri ugula dagaalamay ciidamada ukrain si ay iskugu dayaan gacan ku haynta jidka loo yaqaano dariiqa nolosha oo ah waddadii ugu dambeysay ee ku hadhay galbeedka taasi oo weli ku jirta gacanta ukraine taasi oo ka dhigan mid muhiim u ah in ay maraan saadka iyo ciidamada cusub ee gurmudkaahi labada dhinac waxay sheegteen guule inay ka gaadheen dagaaladii maalmihii ugu dambeeyey halkaasi ka dhacay kirby ayaa sheegay in ku dhowaad kala badh dadka la dilay tan iyo bishii disembar ay yihiin ciidamo wenger ah oo intooda badan ah dembiilayaal hore ugu xidhnaa xabsiyada dalka ruushka balse xabsiyadii laga soo daayay si ay ugu biiraan dagaalka ruushka uu ka wada ukraine ciidamada wengerka ayaa la sheegay in la geliyey dagaal aanay xirfadiisa iyo tababarkiisa lahayn sidoo kalena aanay la haysanin qaab dhismeedka isku xidhka iyo hogaamiyeyaasha ciidamada taasina ay keentay inay ku le-daan dagaalkaasi
aad iyo aad ayay umahadsan tahay saare ciidla nuur oo inala socodsiinaysay warbixintaasoy diyaarisay wakaalada wararka ee associated press dowladda soomaaliya ayaa maanta shaacisay inay tirakoobayso dadka iyo guryaha soomaaliya tirakoobkan ayaa lagu samaynayaa dadka ku nool xuduudaha soomaaliya waxaanay soconaysaa muddo laba sana ah haaruun macruuf ayaa haddaba tirakoobkan ka wareysay doctar cabdi cali cige oo ah madaxa mashruucan tirakoobka dadka iyo guryaha soomaaliya iyadoo doctor cabdi sidoo kale uu la shaqeeyo hay-adda u n f p a oo qaramada midoobay u qaabilsan tirinta dadweynaha iyo weliba saaminta
fikraddan waxaa ku timi haddaan yar dib kugu celiyo taariikhda tirakoobta soomaaliya kun iyo sagaal boqol iyo toddobaatan iyo shantii ayaa tiro koob rasmiga oo soomaaliya laga sameeyey ka dambeysay waxaa jirta mid la sameeyey kun iyo sagaal boqol iyo siddeetan iyo afartii laakiin xogteeda lama sii dayn sababo jira aawadeed maadaama markaa uu dalka wax tira koobaa laga qaban muddada sideeda sannadood ah waxaa adkaatay in iyadoo aan lahayn xog ku saabsan dadweynaha soomaaliyeed wax qorshayaal horumarinada iyo mid bili-aadanimo dalka laga sameeyo marka hadda muddo sanad ka hore ayaa waxay soo yimid dowladda soomaaliyeed iyo hay-adaha caalamiga oo iska wax iska weydiinayay sidee caqabadahaas looga bixi karaa sidee baa dalka loo loo heli karaa tiro tiradii dadka weynaha soomaaliyeed waxaa jirtay laba kun iyo afar iyo tobankii waxaa la sameeyey qiyaas dadweynaha ah laakiin tas waxay ahayd taas waxay uun ahayd qiyaas ma ahayn tirakoob madax kuwooda markaa kadib waxaa la sameeyey la tashiyo laisku yeeday la sameynayey maamul goboleedada iyo somalilan iyo dowladda federaalka hay-adda caalamiga iyo unf markaas ayaa waxaa la bilaabay qorshahaas in la sameeyo si loo si dalka si looga qaban lahaa tirakoob madaxka kowa tirakoob waxaa loogu jeedaa sida caadiga marka tirakoobaha la qabanayo waxaa la tiriyaa dadka iyo guryaha ay ku nool yihiin marka tirakoobta waxaa la yihahdaa tirakoobka dadka iyo guryaha waxaa tirakoobta laga qabanayaa inta xuduudda soomaaliya ku jirta dadka ku jira ayaa la tirinaya ujeeddada laga leeyahayna waxaa weeye si loo helo xog lagu shaqeeyo hadda halkee wax laga bilaabaya
hadda waxaa laga bilaabayaa waxaa la sameeyey qorshihii iyo nidaamkii la raaci lahaa waxaa jira hadii goor marka tirakoobaa la sameynayo nidaam caalamiya oo la raaco waxaa la dejiyaa dokumentiyo iyo qorshe balaan oo la raaco iyo nidaam wax lagu tiriyo oo afka qalaad lagu yihahdo methodology methodologygaas wuxuu sheegayaa sideebaa loo tirinayaa dadka waxaa loo tirinayaa dadka dal kasta wuxuu leeyahay dadweynaha geographicaly geographicaly meela uu ku nool yahay oo afka qalaad lagu yihahdo urban rural iyo noma urban iyo rural soomaaliya waxaa u reer baadiyaha marka waa magaalooyinka waaweyn tuulooyinka iyo dadka reer baadiyaha ah ayaa la tirinayaa waxaa kaloo la tirinayaa guryaha nooc kasta oo dadka soomaaliyeed ku nool yihiin maadaama tirakoobta la yidhaahdo tirakoobta dadka iyo guryaha marka nidaamkaas qorshahaas ayaa la raacaya oo oo lagu tirinayaa dadka marka tirakoobtan waxaa rasmi ahaan loo bilaabayaa maantoo talaadaha
tirakoobtan furitaankeeda waxaa la furayaa talaadada bisha labadeeda wuxuuna socon doonaa ilaa iyo laba sannadood meelaha waxaanu qorsheynaynaa in marka uu dhammaado habka khariidadeynta aan maalinka aan kugu sheegay oo ilaa iyo sideed bilood qaadanayo sanadka dambe bisha oktoobar labaatan laba labaatan laba labaatan iyo afar in la bilaabo tirinta waxaa lagu horeysiinayaa tirinta magaalooyinka reer baadiyahana waa lagu xijinaya waxaase dhici karta in mar la wada bilaabo shaqaale intee la eg baa samaynaya tirakoobta shaqaalaha sida hadda qorshaha iyo banaankan aanu qoran dejinay waxaa gelaya markii soddon kun oo qof
soddon kunoo qofaa ka shaqaynaya tirakoobta
soddon kun oo qof baa ka shaqaynaya oo gobolada kala waxaana lagu qorsheey waxaana lagu qorsheeyey in bil gudaheed lagu dhameeyo laba weeg ilaa bil gudaheed marka hadda wadanka meel kasta ma tegi karaan dabcan shaqaalahaasi waad og tahay gobollo fara badan baa amni darteed aan loo tegi karin maxaan ku yidhahdaa koox dowlad kasoo horjeeda ay ka talisaa maxaa la yeelayaa see loo tirinayaa dadkaas ma laga gudbayaa si ku meel gaara waa su-aal fiican haarunow taas waa caqabadihii aan kuu soo waday bay ka mid tahay waa runtaa su-aal fiican weeye qorshaha iyaga waa laga dooday in badan baa laga dooday sidee baa dhulka so call inaccessible ama sida waa lama tegi karayo see laga yeelaya qorshaha dowladdu dowladdu waa ka qayb qabshay dowladdu waxay horto sheegtay in sanadka soo socda labaatan labaatan iyo afar bisha oktoobar dalka sansaska aan wax caqabadi macnaha aan meel meel walba ay hor noqonayso laakiin anagu waxaanu dejinay qorsho kale oo wadamo kale oo sidii soomaaliya oo kale duruufta la leh ay sameeyeen waxaa ka mida nigeria waxaa ka burkina faso mali iyo colombia waxaa la isticmaalaya waxa la yidhaahdo qiyaasta dadka meelaha aan la tegi karin iyadoo la isticmaalayo hab model oo la isticmaalayo satellite imagina soomaaliya haddaan weli lagu macnayn layahay gritry saxnaanteeduna ay aad iyo aada u sarreyso haddii ay dhici weydo weeye in meeshaas meel walba la tiriyo in intaas intaas inta kale dalka si caadiya loo tiriyo oo albaab kasta la garaaco laakiin meelahaas aan la tegi karin sidaa la sameeyo qorshaha noo dejisana waa sidaa xilligan aynu joogno ilaa laba milyan oo qof baa ku dhowaad baa barakac ku sugan xaalad barakaca meelo kala duwan jooga degaanadoodii ka barakacay mana jiro damaanad qaad ama abaarihii soo barakiciyey inay dhammaanayaan marka maxaa la yeelayaa
haaruno waa runtaa weeye dhowaan ayaan waxaanu sameynay assessment kale oo dadka barakacayaasha ku saabsan dalka waxaanu ka sameynay magaalooyin badan oo ay ka mid tahay muqdisho baydhabo beledweyne kismaayo gaalkacyo boosaaso iyo ha intaas baanu ka sameynay beledweyne waxaanu waa tii sanad ka hore ay dhacday sanadkii hadda lasoo dhaafay u dhacay abaarxun oo kumaankum qoys oo reer baadiya a barakiciyey marka waxaanu baaraynay dadkaasu meeshii ku dambeeyeen i d bskaas inay soo galeen bay kullog soo galeen i d bsku markaa baadiyaha kama jiro wuxuu ka jiraa meel magaalo ah inta badanna waxay kuwo cusubna way samaysmaan kuwii horena way kusoo biiraan su-aalahan dadkaa weydiinayna waxa weeye matahay reer baadiye soo barakacay muddadaas muddo cayiman aanu weydiinayn haddaad haa tahay ha ay tirahdid maxaa kuu qorshaysan ma ku noqonaysaa meeshaad kasoo barakacday talabaad saan kuu sheegay dadka haddi goor waxaa loo tirinayaa saddex deegaan arban rural nomadiga ama magaalo magaalo tuulo ama reerbaadiyi haddii uu dadku ka tagaan oo mid kamida ka wareegaan oo ka kala wareegaan waxaa loo tirinayaa meesha uu ka tirsan yahay hadduu reer baadiye ahaa reer magaal baa loo tirinayaa marka barakayaashu goonidooda waa loo tirinayaa laakiin guud ahaan dadka waxaa loo tirinayaa magaalo tuulo iyo miyi
waagaaga dhegeystayaal kaasina wuxuu ahaa doctor cali cabdi amaan idhaa doctor cabdi cali cige oo ah madaxa mashruuca tirakoobka dadka iyo guryaha soomaaliya uu waramayay haaruun macruuf isla wararka soomaaliya ayaynu ku guda jirnaa dhegeystayaale dadka rakaabka ah ee isticmaala diyaaradaha u duula gudaha soomaaliya ayaa la sheegay inay caqabada kala kulmaan duulamaadyada oo mararka qaar noqda kuwa aan laysku hadlayn karin iyadoo mararka qaar lagu wargeliyo in safarka uu baaqday kadib muddo dheer oo ay sugayeen hay-adda duulista hawada ama duulista rayidka ah ee soomaaliya ayaa soo saartay go-aan ay ku joojisay inaanay rakaaba soo xarayn karin shirkad aan lahayn diyaarad muuqata oo diiwaan gashan waryahayaga cabdiqaadir maxamed cabdulle ayaa dhibaatooyinkan ka waraystay maarayaha hay-adda duulista rayidka axmed macalin xasan
cabashooyinkan sida aada la socoto dhowr jeer ayay soo laalaabteen waxaa noo yimid oo hay-adda soo gaaratay cabashooyin fara badan oo shacabka soomaaliyeed ay usoo gudbiyeen hay-adda hay-addu waxay leedahay emailo oo publica oo lagala soo xiriiri karo oo cabashooyinka shacabku ay kusoo gudbin karaan marka kuwa janalkaas noo soo maray iyo kuwa toos noogu yimid oo telefoonada noogu yimidba marka waxay ka dhacayeen shacabka oo mar hore inta lasoo xereeyo kadib ay dhacayso in diyuuradoodii aanay diyaar ahayn kadibna ay saacado badan garoon ku jiraan falaadyada qaarkood la kansalo marka ay baaqdaan oo aanay bixin marka labadii maalmood oo shalayta iyo daraadba laba kays ayaa dhacday marka kays wuxuu ahaa diyuurad u socotay cadaado marka shacabkiina waan saarnay xili dambe ay diyuuradii kacday cadaaday habeenkii soo seexatay shalayta subaxdii soo laabatay shalaytana sidoo kale iyadoo ah maalintii shaqaalaha adduunka oo shaqaalaha badankood inta shiftiga ku jirtay mooyaane oo diyuurada hagaysa mooyaane inta kale ay fasax ku jiraan ayaa kayskana loo soo wacay marka meeshaan imid markaan kayskii aan fiiriyey oo xaaladii aan fiiriyey basengerkiiyo odayaal iyo dad waayeela iyo caruur iyo u badnaa gaalka ayaa u socday kadib diyuurad kasoo laabatay flight oo markaas soo degtay oo freedom airline ay lahayd ayaan waxaan maarata ka codsanay in kuruwii dadkii ay qaado mar labaad marka ilaahay mahadiis dadkii si nabad ayaa gaalkacyo lagu geeyay xalayto gaalkacyo diyuuraddii soo jiifatay saakatay soo laabatay marka waxaa jira si arintan oo dhan roblemka mar hore aan aragnay si loo xaliyo waxaa jira muxuu ahaa caqabaddu maxay ahayd oo waxaan keenay caqabaddu waxay ahayd shirkadaha qaarkood oo diyuuradoodii dayactir ay uga maqnaayeen marka diyuurad yaraan ayaa ka jirtay maaragtay wadanka xoogaa diyuurad yaraan ayaa ka jirtay laakiin xal ayaan u helnay waxaa jira m o u ama isfaham shirkadaha diyuuradaha aan ku qornay wax alla wixii caqabada imaan kara sharcigu wuxuu ka qabo waxa lagu xalinayo shirkadaha diyuuradaha madaxdoodana aan ka saxiixinay wasiiradda wasaaradda gaadiidkuna ay saxiixday civil aviationkuna uu saxiixay oo isfaham ah sidii shaqadan iyo caqabadan lagu joojin lahaa marka isfahamkii ayaa dhaqan galay warqadda aan shala soo saarna waxay u ahayd fure in isfahamkii uu dhaqan galay muxuu ahaa marka isfahamkaas isfahamku wuxuu ahaa in maaragtay shirkadii aanan dayuurad la arki karo oo hay-addu ay hubin karto aanay u oolin inaanay basengerba soo xarayninba shirkad kastaana ay basengerka ku hayn karto garoonka saddex saacadood oo international laysla ogol yahay inta aanay diyuuradooda bixin ka hor saddex saac wax ka badan garoonka laguma hayn karo rakaabka marka tiibaa dhaqan gashay laamaha amniga dowladda qeybka ah hay-adda duulista iyo wasaaradda gaadiidka iyo maamulka garoonka dhammaanteen iyo shirkadihii diyuuradaha maamulkoodii urur ayay leeyihiin oo aada u shaqeeya marka intayniyo isu wada tagtay intii ayaan maaragta hubinaynaa inay dhaqan galaan saakaysaan terminaalka u galay haddaan kasoo laabto xafiiskayga kusoo laabtay marka waxaan hubinaynay in arintaasi ay dhaqan gasho dhaqan gashay si wacan ayayna u dhaqan gashay marka ilaahay idankiis waxaan rajaynaynaa in ay harto shacabka cabashada ka imaanaysa oo arintaas aan ugu talagalna inaan ku xalino ay si toos u dhaqan gasho
dad aan lahayn diyaarad ay ku qaadaan rakaabka sidee inta garoon u keenaan ay markii horeba ay duulad u sameynayeen sideed u aqbasheen
ma la aqbali jirin laakiin waxaa jirta mathalan shirkad labaatan sano toban sano soo shaqaynaysay oo diyuuraddeedii ay dayactir aaday muddo usbuuca dayactirka hangarada soomaaliya weli ma dhaqangelin marka hangary waxay u aaday wadamada dariska inta lasoo dayactirayo ayay shirkadaha kale oo ay saaxiibada yihiin shaqawadaag yihiin ayay waxay ka codsataa in ay falaydkeeda ay diyuurad ugu helaan marka arrangementi ka dhexeeya diyuuradaha oo si smootha oo ama si wacan ku socda u ahaa marka hadda laakiin caqabado iyo waxyaabo oo ayaga bannaanka ah iyo diyuurado xoogaa yar falaadyo dheeriya oo dhinaca emergencyga ay kusoo baxeen oo maaragtay shirkadaha diyuurada waxay caawiyaan hay-adda maareynta masiibooyinka ciidanka xooga dalka caawisaa marka meeshii oo dhibaata ka dhacda oo dhaawacyada iyagaa soo daadguree marka falaadyo dheeriya oo aan lagu talagelin ayaa marmar soo baxa kuwaas ayaana waxay sababaan badanaa daaha ku yimaada ee shirkadaha diyuuradaha marka alxamdulilahi xal ayaan u helnay mana dhacayso hadda kadib shirkadahaas waxyaabahaas emergencyga soo dhacaana si aan u maaraynaan u helnay shacabka soomaaliyeedna aan saameyn ku yeelanayn marka hadda waxaan kasoo baxay shir aan la galay shirkadaha diyuuradaha oo saakayto sagaalkii aroornimo noo bilaawday dhammaan arrimihii o dhan waa isla soo dhignay maari waxaa dhacda mararka qaar in rakaab ku jira garoonka oo daadi raaci lahaa in la kiraysto emergency usoo baxo iyagoo door bidaya qiimaha iyo kharashaadka laga yaaba inay duulimaad kala samayso oo kira ah marka miyaysan jir waxaa kameynaya nafta diyaaradaha naftooda
hadda way waa arintaas oo dhan waa laga soo gudbay xal ayaa loo helay m o u ga ayay ku caddahay haddana waxaan ka codsanay in xataa shirkadii shirkad kale diyuurad u daboolaysa oo diyuurad rabta inay siiso in ay qoraal ugu soo gudbiso hay-adda duula sarreedka soomaaliyeed hay-adduna ay ka warqabto si dembigii oo meel cad u yeesho midda kale hay-adda iyo maamulka garoonku waxay u xil saareen saraakiil khaasa oo arintaa la soconaya hore saraakiil ayaa ugu xil saarnaa laakiin dabacdabac ayaa yimiday ma rabno inaan ciladaha qarino marka insha allahu tacaala waa dhuudhuujinay saraakiil actifa loo xil saaray marka ma malaynayo in daah dambe iyo cabasho dambe ay kasoo noqon doonta shacabka soomaaliyed hadii ilaa yirah dhowr jeer aas ku daydeen dadka soomaaliduna garoonka muqdisho way la qabsa dhaqan ahaan in diyaarad u daahdo in maarata khaarjijab ay noqoto marka kalsooni intee laagaad ku qabtaa inay dadku waqtiga lagula heshiiya lagu geyn doono meesha rabaan boqol kiiba boqol kalsooni boqol boqol ayaan ku qabaa sababtoo ah waxaan sameynay foomam la buuxinayo oo ay buuxinayaan saraakiisha maamulka garoonka iyo hay-adda duulista qeybna ay ka yihiin guddiga shirkadaha soomaaliyeed ay qeyb ka yihiin body baska ama warqadda diyuuradda lagu raaco ayaa la fiirinayaa timekii ku qornaa hadday diyuuraddu ka daahdo then diyuuraddaas waxaa ganaax ayaa ku waajibaya kadibna haddii uu soo noqdo khaladaadkii mar labaad haddana ciqaabo kale oo sharci uu ogol yahay ayaa lagula dhaqaaqi doonaa dhammaanteenna waa isla ogolnahay m o u geyna waxaasoo dhan ku xusanyihiin marka ilaahay idankiis waxaan rajaynayaa in mar dambe aanay caqabadani soo noqon wax walbana sidii loogu talagalay ay ku socdaan shacabkoo habiya meeshii ay u socdaan si habiya lagu geeya insha allahu tacaala
waagaag dhegeystayaal wuxuu ahaa maarayaha hay-adda duulimaadka rayidka ah ee soomaaliya axmed macalin xasan oo u warramayay waryahayaga cabdiqaadir maxamed cabdulle ciidamada dowladda soomaaliya ayaa xalay howlgal ka sameeyay deegaanka ceelqaboobe oo ilaa iyo soddon kilomitira dhinaca koonfureed ee ka xiga magaalada xaradheere faahfaahinta warbixintana waxaa inoo haya cabdiwaaxid macalin isxaaq
howlgalkan oo ahaa mid qorshaysanaya ciidamada gorgor ee ku sugan degmada xaradheere ee gobolka mudug waxa ay ku qaadeen deegaanka ceelqaboobe halkaa oo la sheegay inay ku sugnaayeen maleeshiyaad ka tirsan kooxda al-shabaab inkastoo ay adag tahay helista sababta maleeshiyada al-shabaab ay ugu sugnaayeen deegaanka ceelqaboobe oo dhaca dhanka xeebta xaradheere haddana wararka qaar ayaa sheegaya in al-shabaab ay doonayeen in halkaa ay kala degaan dooni hub ah ha yeeshee ciidamada gorgor ayaa ka hortegay waxaana halkaa lagu burburiyey gawaari ay wateen maleeshiyada al-shabaab sida ay sheegeen saraakiisha ciidamada ee ku sugan xaradheere taliyaha ururka lixaad ee ciidamada gorgor gaashaanle cabdi maxamed sheekh xasan suulnuuge ayaa sheegay in lagu guulaystay howlgalkii xalay ka dhacay deegaanka ceelqaboobe ee gobolka mudug bismillah ilaahay bay maxaad oo dhan u sugnaatay waxaan u malaynahayaa shabaab intii wax soo gaado wax qarxi jiray laakiin xalay halkani waxaa ka caddaatay gaarigii bijiga ahaa iyo qooqobkii la socotay hadda gadaashay la taabo bijigaan ad in tusi doonna sawiradiisii inta ka soo haray iyo kontankiina uu saarnaa in yaroo cadcad uu soo gaaro in wixii ay u maleegahayeen ama dhagartay u maleegahayeen dadkii shicibka in ay iyagii ku gubtaan oo ay ku qarxaan oo cadkoodii ama helibadoodii ay u waran yihiin sida wax ama bal duufaan garay xaqiiqda waxaan leeyahay soomaaliyey shabaab waaka mideeda labaadne waxaan u malaynaa warbixinta waxaan helnay shay inay doon ku soo xeratay meesha la yidhaahdo ceelqaboowe intaana waan ka warhaynay ilaa halka tuulo ay soo mareen iyo intay dhammeeyeen waan ogeen waxaana u talagalnay in aan halkaa cadaabtee marino ilaahay mariyey waana ku guulaysanay waxaan leeyahay ciidamadii alaabtaan fuliyey howlgalkaa aad bay u mahadsan yihiin allaha karaameeyo muuqaaladoodina waan adiinsu tusi doonaa qaybaha ciidamada ee ku sugan degmada xaradheere ee gobolka mudug ayaa muddooyinkan waday howlgallo waxayna qaybaha ciidamada ay sheegeen inay ka hortageen weeraro ay maleeshiyada qorsheynayeen inay ku qaadaan fariisimaha ciidamada ee gobolka mudug maleeshiyada al-shabaab ayaa laga gacan maroojiyey degmooyin iyo deegaano ka kala tirsan mudug iyo galgaduud waxaana ciidamada ay wadaan howlgallo lagu xaqiijinayo amniga deegaanadaasi cabdiwaaxid macalin isxaaq v o a haradheere
wagaag dhegaystayaal mar kale ayaan dhammaantiin baydi leenahay fiidiw cala wanaagsan meel kasta aad joogtaanba qaybihii dambe idaacadda caawiya dunidaynu gudbi doonaa qodobada aad ku maqli doontaan idinku soo maqanna waxaa ka mid ah barnaamijka muraha maraykanka xubintii dooda gaaban iyo weliba wararkii ugu dambeeyey ciyaarahase yeeshee marka hore ku soo dhowaada qodob iyo laba ka mid a wararkii adduunka ugu waaweyna wakiilka qaramada midoobey u qaabilsana dalka suudan volker bertis ayaa sheegay in laba dhinac ee isku haya dalkaasi ay ku heshiiyeen inay wakiilla u soo diraan wadaxaajooda laga yaabo inuu ka dhaco dalka sacuudi arabiya hay-adda cuntada adduunka ee w f p ayaa iyaduna sheegtay inay dib u bilowday howlii ay ka waday dalkaasi suudan iyadoo halkaasi ee dagaalada ka socda ay halis geliyeen malaayiin qof islamarkaana ay gaajo inay gaadhaan looga cabsaday dagaalada ayaa iyaguna u dhexeeya ciidamadaasi dalka suudan iyo weliba xoogaga r s f iyadoo digniinahanu ay sii bateen islamarkaana ay tilmaameen suurtagalnimada dhibaato bini-aadamnimo aada u daran oo ay soo kordhayaan dadka qaxoontiga ahi wakaaladda wararkii associated press ayoo soo xiganaysa bitis ayaa sheegtay in isniintii in wadahadallada markii hore diiradda lagu saari doono sidii loo samayn lahaa xabad joojin iyo weliba xasilooni islamarkaana la ysku hadlayn karo xasiloonidaas weeye taasoo ay ilaalinayaan kormeerayaal gudaha iyo weliba kuwa caalamiya wararka ka imanaya marinka kasa ayaa sheegaya in tiro gantaal-aan lagu tuuray marinka dhanka israa'el kadib markii lagu dhawaaqay dhimashada hogaamiyihii dhaqdhaqaaqa jihaadka islaamiga ah ee kasa khadar cadnaan kaasoo ku dhintay gudaha xabsi ku yaala israa'el ciidamada israa'el ayaa ku dhawaaqay in saaka aroortii madaafiic laga soo tuuray marinka kasa islamarkaana ay ku dhaceen meel u dhow xayndaabka ammaanka ee gudaha dhulka israa'iiliyiintu maamulaan ciidamada ayaa ku dhawaaqay in saddex gantaal ay saaka ku soo dhaceen goobo bannaan ah halkaasi oo laga dhawaajiyay siidhiga digniinta balse aan la howlgelin nidaamka birta waxaana xusid mudan in ciidamada asluubta israa'iil ay subaxnimadii ku dhawaaqeen inuu dhintay maxbuuskii falastiiniga ah ee lagu magacaabaya khadar cadnaana kaasoo cunto kasoomid sameeyey muddo lix iyo siddeetan maalmood ah waxaana kooxaha falastiiniyiintu ku dhawaaqeen xabadda xaaladaasi amaan idhaahda ee baroor diiqa iyadoo ay dalbadeen in jawaaba laga siiyo waxa ay ku tilmaameen dembiga dilka cadnaan dhegeystayaal qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaana waa naga intaa haatana u diyaar garooba qaybaha dambe idaacadda caawayo dunida wagaag dhegeystayaal haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka oo inoo hayo maxamed cabdi sandheere
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka afar iyo labaatan dowladood oo kuwa dhaqaalahoodu wanaagsan yahay ah ayaa eegaya inay dhistaan isbahaysi dhinaca lacagta oo ay kula tartamaan dollarka maraykanka oo ah lacagta kaydka dunida haddaba intaynaan u gelin kuwa ay dalalkani yihiin bal aynu horta eegno goortii uu dollarku noqday lacagta kaydka dunida ee dalalku ay ku kala ganacsadaan waa kan doctor xariid maax oo ka tirsan waaxda dhaqaalaha ee gobolka minnesota waad soo mahadsan tahay lacagta dollarku waxay awoodooda soo kacday dagaalkii labada adduunka markii dhammaaday oo sii dhammaanayay ayaa dalalkii markaas maraykanka iyo yurubiyaanka ah isku dhinaca ahaayo oo alliancega lahayaa ku heshiiyeen oo markaas ay saldhig u noqonayo dahabku lacagaha kalena asaga ee markaas lagu beego halkaas bay kasoo bilaada doolarka usi usii kiciisa haddana toddobaatamayadii markii lasii gaaray oo doolarku markaas laga joojiyey in uu as- asal u noqdo dahabku haddana uu si- markaasoo xoogaa dood ka timidba inuu doolarku sii sii horsii ahaanayo ayaa waxay noqotay inuu doolarkii markaas uu si kacdo addu- oo yani baahidii loo qabay iyo dadkii isticmaalayay iyo adduunka bangiyada kala duwan isticmaalayeen iyo ganacsiga loo isticmaalaya awooddii sii kacdo heerkaasba sida waktiga laga soo bilaababa doolarku wuxuu ahay lacagta adduunka oo hadduu bangiyadu tusaale ahaan ay rabaan inay baxaan ama lacag qabtaan oo lacag hayaan ama lacag meel dhigayaan ay doolarkay inta badan bangi walba oo hadda dhexe oo adduunka jira waxa waaye lacag badan oo doolar u hayaa si adduunka ugu ugu fududaato hadda bangiyada tusaale ahaan oo dunia saddexaad oo dhan eh, waa u baahan yihin doolarka sababta marka dadka adduunka wax ka soo gadanayaan doolar ay u baahan yihin marka doolarka awooddiisu sidaasay ku bilaabatay sidaasuu oo yani ilaa haddana u yahay lacagta ganacsiga adduunka sidaynu soo xusnay afar iyo labaatan dowladood oo kuwa dhaqaalahoodu wanaagsan yahay ayaa doonaya inay dhistaan isbahaysi dhinaca lacagta ay kula tartamaan doolarka maraykanka haddaba waa kuwee dalalkani waa kan maxamed sheekh xuseen oo arrimaha maraykanka aqoon u leh kuna sugan gobolka virginia maxamed waa mahadsan tahay waxaa jira urur la yidhaahdo prix wuxuu u taagan yahay brazil russia india china ay- iyo south africa marka wadamadaas oo laisku dhaho prix prix ayaa raba inay ka hoos baxaan een, lacagta dollarka oo lagu ganacsado ay ay rabaan inay lacag samaystaan Een, european unionkana rahantooda een, waxay rabaan inay dollarka ka hoos baxaan sababtoo ah markii uu madaxweyne obama uu joogay heshiiskiila la galay iran marka uu imaaday madaxweyne trump wuu ka baxay heshiiskaas heshiiskaas markuu ka baxayna shirkado waaweyn oo yurub ku yaallo oo la ganacsanayay iran dhibaato xoog leh ayaa kaga timid marka guuxa ugu weyn wuxuu ka socdaa wadamadan oo oo laisku dhaho brix oo china iyo russia xudunta u yihiin iyo guuxa labaad mana hubo inuu kaas bad eh, yani aada u xoogan yahay wuxuu ka socdaa european unionka marka wadamadaas markii laisku daro waxay rabaan een, in dollarka awoodiisa la yareeyo waayo waxaa batay maraykanka inuu mar walba kusoo rogo een, cunaqabatayn cunaqabatayn uu u isticmaalo yani siyaasadiisa marka markii cunaqabatayn wadan lagu soo rogana ganacsiga eh, lacagtii dollarka dhibaato ayaa kaga imaanaysa oo way si yara wiiqnaysaa mar walba marka wadamadaas ayaa raba inay ka baxaan oo dollarka lagu ganacsano ay ka hoos baxaan waan gartay marka maraykanku dabcan waa dhaqaalaha ugu weyn dunida uma eka si sahlan in eh, eh, lacagta doolarka eh, maaragtay eh, looga hoos bixi karo Eh, dadaal intee la-eg bay ay- ayay u baahan tahay in laga hoos baxo ta kale maraykanku siduu arrintaa uga hortegaya uga dagaalami karaa Een, maxamed waa mahadsan tahay Een, su-aasha koobaad oo ah een, maraykanka waa run waa ganacsiga injinka waa ugu weyn oo yani adduunyada maanta ganacsiga Een, wadamadan oo brixka laisku dhaho oo xudunta u yihiin shiinaha iyo russia Een, haddii iyagu ay ku heshiiyaan lacag oo ay isku dayaan inay meel mariyaan dabcan waa competition ku yimid dollarka Een, mana ahan competitionka koowaad oo ku imaada een, tartanka koowaad oo ku imaada dollarka waayo lacagta european unionka ayaa ku timid mana bedelin een, ilaa hadeertaan dollarka marka een, wadamadan brixka naf ahaantooda isma jeclo Een, markaad fiiriso een, hindiya iyo jinahu waxaa ka dhexeeya tartan xoog leh Een, hindiya waxay kala ilaalinaysaa jinahu iyo rushka inay isku dhawaadaan shiinuhu waxa u qarsoon inuu asiguna fahantiisa lacagtiisa la meel mariyo oo lacagtiisa wax lagu iibsado si uu u bedelo oo yacni een, een, awoodda maraykanka iyo dollarka een, wuxuu rabaa inuu ka dhigto platform wadda uu u maro wadamadan brikiska marka waxyaalo badan oo interest ayaa diidan inkastoo hadda iyaguna fahantooda ay shir qaban doonaan een, sanadkan lagu qabanayo south africa een, bisha august oo la raba in la ballaariyo een, ururkan oo lagu daro wadamo kalento ay kamid yihiin sacuudi carabiya een, united arab imarat een, nigeria een, argentina in la ballaariyo marka hadda waxay ku xiran tahay wadamadan sida ayagu ugu heshiiyaan lacagtoodan u meelmariyaan taas waa mid midda labaad khatarta ay leedahay wadamadan sida wadamada oo yacni ugu tunka weyn sida russia iyo jinahu een, khatarta ay leeyihiin waxay tahay xukunka wadamadooda Een, for example tusaale ahaan shiinuhu een, marka hore xisbi ayaa ka talin jiray laakiin hadda awooddi waxay ku aruurtay nin ninka hadda meesha hakumo taas khatarteeday leedahay Een, tan kaleento markaad fiiriso russia een, awoodda waxay gacanta u gashay nin putin khatarta uu qaatay calculationka uu sameeyey shaabta isku dhuftay waa arkay dagaal uu galay asiga maanta dhibaatada uu ku jiro waa arkaysaa marka ma meel marin karaan lacagtan waa waa waa su-aal weyn waxaana qeexi kara taas sida hadba looga fogaado shiinaha iyo maraykanka dagaal dhexmar ayay ku xiran tahay geopoliticska siyaasada caalamka oo cusub oo dhici doonta hase yeeshee doctor xareed maax ayaa qaba inay adag tahay in doolarka maraykanka si fudud looga guuro marka la ego xoogga dhaqaalaha maraykanka dhinaca haddii laga fiiriyo dad qaar waxay leeyihin qatar baa soo socota doolarka waxaa ku imaan kartaa culays weyn baa soo saari kara iyo iyo qaasanta maraykanku kor hata dhaqaalihiisu markii dhinaca deymaha tira badan oo oo maraykanku hadda ay qaadanayaan la fiiriyo oo maraykanka waxyaaba badan u masaabahay inuu dowladdu lacag badan iska hesho hadda waa lacagtii adduunka oo adduunka dhan wada isticmaalayo hadda markuu rabo dal markuu china oo kale treasury departmentiga ama waxa waxa waaye qaybtan oo lacagta qaabilsa maraykanka lacag badan ay ka deensadaan oo ka qaataan oo si raqiisa uga qaato laakiin waxay ku xiran tahay si isbahaysigaasu awood u yeesho ama ay dalal badan isu xirmaan ama tusaale ahaan hadii dalalkan shidaalka bixiyo kala dhahaan annaku shidaalkeena haddan laga bilaabo waxaa lagu gadayaa bahalka liya lacag dollar ka duwan laakiin ma fududaanayso waxaa taa meesha ku jira dhaqaalihii maraykanka ayaa wax wey dhaqaale awood leh dalal badan waa u baahan yihiin dhaqaalihii maraykanka soo yacni wax taas awoodda dollarka waxaa ka hooseeya dhaqaalihii awoodeeda maraykanka so inta maraykanku dhaqaalihiisu iyo awooddiisu heerkaas marayso waxa uu kuleeyahay saameyn kuleeyahay european unionka aykonta saameyn kuleeyahay ama dalal kala duwana awoodda saameyn kuleeyahay ma u malayna hadda waktiga dhow in cariiriis halkaa ka imaanayo laakiin waa jirtaa hadda waaba ilaa weli hor ilaa twelve percent miyaa dhala oo boqolkiiba labayo toban hoos waa u dhacay sanadii lasoo dhaaf marka la isticmaalka doolarka iyo waxaas marka waa jirtaa laakiin ma cabsidaa usii weyn hadda ma jirto
dhegaystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha maraynkun maanta kaga hadalnay dhowr iyo labaatan dowladooda kuwa dhaqaalahoodu wanaagsan yahaya oo doonaya inay dhistaan isbahaysi dhinaca lacagta ay kula tartamayaan dollarka maraykanka intaynu barnaamijkan oo kalea mar kale ku kulmi doonno waxaan dhegaystayaal idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal mahadsan yahay maxamed cabdi sandheere oo barnaamijkaasi inoo soo diyaariyey islamarkaana inala socodsiinayey haatana ku soo dhowaada xubinta dooda gaaban oo inoo hayo yaasiin ciise wardheere
kulanti wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban aynu ku eegayno dowladaha hoose ama kawnsilada ee gobolka galguduud iyo qaabka loo dhisay oo ay ku eedaynayaan maamulkiisa dadka deegaankaasi ka soo jeeda inaan loo sinayn hase yeeshee nidaamkan loo dhisay uu yahay sida maamulkuu ku doodayo mid cadaaladda ku salaysan waxaa igala qaybgalaya gudoomiyaha gobolka galguduud cilmi caligeley oo ku sugan magaalada nairobi iyo caaqil bashiir cabdiraxmaan xaaji gurxan oo ah la taliyo sare ee madaxweynihii hore ee dalka soomaaliya maxamed cabdulahi farmaajo waxaan ku bilaabayaa caaqil bashiir cabdiraxmaan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad iyo aad baa yaasiin u mahadsan tahay guddoomiyahana waa soo dhoweynaya muxuu ahay arrimaha ba'san oo dhibku ka taagan yahay oo ka taagan galmudug in genaraal markii hore oo la dhisayo kiina si boobsiis oo siyaasad ku jirto oo dhowr jeer prime minister iyo madaxweyne soo laabtay waa la iskugu soo laabtay khalad baana lagu dhisay cadaaladna ma ahayn xataa waxaa garanaysaa xildhibaanadayada iyo senatoorradayada iyo laba senatoor baa lahayno mid baa la yska qaatay konsolka guddoomiyuhu gubernatooruhu oo hadda uu mas-uul ka yahay waxaan ka xunnahay magaalada dhusmareebsada ay u dhismatay iyo horumarkeeda iyo quruxdeeda iyo guryihii ciddaan ka soo jeedo wada jajabsan oo main streetka ku wada yaalla waxay ugu wada yaalliina u jajabsan yihiina duruufo gaarana waa jiraan mid amni mid amni bay salka ku haysaa iyo maamulka oo aan loo dhammayn cilmi cali geley waa mahadsan tahay fursadda aadna siisa maanta walaalkay horta wuu mahadsan yahay haddii aan arrintaa anugu xoogaalnimadeeda kaga hadlo magaalada dhuusumreeb la yidhaahdo maamulka hadda ka jira maamul la wada dhan yahay oo koo iyo toban beelood dhistay weye beesha hadda walaalkii uu ka hadlayana haddaysan ayadu u badnayn ama wasiiro ama xildhibaano loogama badna baan leeyahay walaalkay hortale waxa weeye waxa fiican in koor problemka la fahmo dadkii meeshaa ka soo jeedo dhusumareeb u dhashay iyo nawaaxigeeda oo siyaasiyiin lahaa oo mutacalimiin lahaa oo intellectual lahaa oo cuqaal lahaa wax baabaayo wax ka tegay noqdeen hadday tahay ku gooso maanta oo hadba doorasha markay timaado hadba inagana afka naloo marinayo wasiiraan leedihiin iyo xildhibaan leedihiin wax umad ku dhaqmayso maaha sarfis dowladeedna geli mayso nabadgelyana lagu heli mayso si dhabaha la yskugu soo laab si dhabanana heshiisa loo galo gudoomiye ee qaabka counsilku u dhisan yahay baa dhinkan doodiisa waxaad moodaa in uu ka biyadiidan yahay ama guryahan burbursan ee dadkii ay ku soo noqon lahayiin maxaa qorsho arrintaadu haysaa horta counsilku laba jeer magaalada dhuusamareeb uu ka laabtay heshiis la-aan waxaanu ku talagalnay oo culays saarnay in counsilku u dhismo si uu counsilku ugu adeego counsilka waxaa lagu saleeyey horta macnihiisuna yahay waa dadka deegaanka degan magaalada dhuusamareeb intana waaxigeeda ukunta wey ayadoo saasta haddana kamayna tegin habkii beelaha iyo qabiilka kamayna tegin ayadaana ku salaynay waana lagu liibaana hadeerna waa lagu dhisay waxaana rajaynaynaa guryahan aad ka hadashana waa dhibaato deegaanku yaalla oo haysta wey ninkan walaalkeeya beel ahaan counsilkii markii la dhisay iyo ka horba guryihii suu sheegay waa bannaan yihiin haddii guryihii anugu qoshaan u haynaa haddaysan ayagu dhisayn waa loo dhisayaa caruurtii baa loo dhisayaa waa lagu heshiinayaa waxnaga ka qaadaya magaalada bilacdeena waa soo jeedinayaan horena waa ugu baaqnay waxaana jeclaan lahayn inay yimaadaan counsil ka dhistaan xubnaha iyo deegaanka iyo dowladdana cid uga badan ma jirto xaqiiqda markaan ku sheego caqil bashiirow haddii deegaanka dadkii iska lahaa ay ka maqan yihiin oo guryihii burbursan yihiin oo maraykan iyo yurub iyo meel walba la aaday sida guddoomiyuhu sheegayana nidaamka magaalooyinka loo dhiso dib loogu dhisi karo maxaa diidaya inaad dalkii oo ugu soo noqotaan oo aad guryihiini dhisataan waxaa weeye guryo badan baa laga maqan yahay guryaha dhuusamareeb keliya maaha kuwii xamar baa laga maqan yahay kuwii gelisoor baa laga maqan yahay cadaada qaarkeed baa laga maqan yahay waxa looga maqan yahayna waxa weeye dowlad la'aan iyo is-aamin la'aan iyo insecurity iyo maandhaaf waxa weeye maandhaaf ka yimid waxa weeye anigu meelaan ka ahay marti waxba kama dhisan karo meelaan marti ka ahay waxba kama dhis dhuusmareeb baan tegey xildhibaan baan goobayey ilmirig laan ahaa guriga kama soo bixi karin waxa weeye haddaan magaalada wax ku leehay haddaan ardiga aan mar hore degaan mataqaanaa jawi aan ku soo degano ii waxay lahaa waxaan noqon lahaa nin xora ee guddoomiye cilmi maxaa xalku yahay qaab dadkii waa la kala guuray soomaali oo dhan baa kala tagtay caasimadii baa laga tegey meel baa laga tegey adigana meeshii baad hadda madax ka tahay sida aad guryahaasna lagu dhisi karo counsilkana loo wada yeelan karo cabashooyinkana loo xallin karo horta waxa weeye walaalkay bashiir magaalada dhuusunreeb inuu taga saakay amniga uu ku heli karo iyo caawdaaqda uu ka soo jeedo inuu tago amnigu ku heli karo asna waa og yahay aniguna waa ogahay ilaahayna waa ogyahay labadooda waxa uu amni fiican dhuusumreeb wuxuu kalsooni ku heli karaa waa dhuusumreeb waxa uu ku degi karaa waa dhuusumreeb marka waxaan qabaa arrintaas inay tahay iska arrin siyaasadeed dhuusumreeb cidu waa u furan tahay dadkii waa degayaan guryihii waa dhisanayaan waxaan rabaa inuu taas ka qayb galo kalsooniyana la abuuro magaalo waa magaaladiisii caqal ugu dambayntii nairobi baynu joognaa waxa la yidhaha j v waxa la yidhaha j v guryaha joint venture baa lagu dhisaa haddii dadkii ay maqan yihiin oo hadda guddoomiyuhu suu sheegaya guryihii dib loo dhiso oo dhaqaale la geliyo oo dadkii dib ugu soo noqonayaan qorshahaasu miyaanu hayn mid la mida ee dibadda lacagta la gelinaya gudaha la geliyo walihow joint ventureka iyo waxa ka hadlaysid war nabadii basigi tii basiga ahayd oo lagu noolaan lahaa weeye waxaan ka hadlayo guddoomiyuhu hadda tobigiisa oo dhan wuxuu ka hadlayaa maxaa dowlad hoose iyo sindika ahaan buu u hadlaya waana gabarharkii la rabay waddankoo dhan nabadayntiisa iyo wixiisa inuu isku soo jiido laba nabadeed baa jira waa runtiis waxaa dhici kara dhuusamareeb inaan laygu taabanoo laygu soo dhoweeyo oo aan meelahayga kafee kacbo awdaaqna aan dareemo insecurity oo kalaashyada ka dhacay laakiinse kan maaha mid joogtaan maaha waa midaan anigu masiib ku ahay waan leehay guddoomiyahu saaxiibkay baa tahay aan joogo oo iga warqab soomaali garan taasna wax lagu noolaan kara maaha wax waa la isku darsan karaa wuxuu ka cararayaa munishid bay guddoomiyuhu ugu wareegayaa waa political guddoomiyuhu waa gubernatorial anna waxaan ka hadlayaa sidii wax layskugu darsado oo jajuubka ahayd oo awal looga shaqeeyey baa khaldan ugu dambayntii gudoomiye cilmi muxuu xalku yahay xalku wuxuu yahay hadda een, galmudug hogaankeeda madaxweyne axmed cabdikaariye iyo wasiirka arrimaha gudaha masar cabdiwaayeel iyo dowladda galmudug oo dhan kulli waxay ku mashquul ku tahay in gogolo aan dhignay oo igu horeyso gogashii balanbal oo hadda aan hore u qabannay iyo gogol kaloo ayadana galisool ka dhacaysa walaalkay waxaan ka codsanayaa bashiir baha ahaan iyo qoys ahaanba inay u soo diyaar garoobaan hawshaa nabadgelyada inay ka qayb qaataan taasaana waxay u noqon doontaa mid lagu heshiiyo oo fure u noqon doonta dadka la isku soo celisa aad ayaad umahadsantay kuwaas waxay ahaayeen cilmi caligelay gudoomiyaha gobolka galguduud iyo caaqil bashiir cabdiraxmaan xaaji gurxan oo la taliyihii sare ee madaxweynihii hore dalka soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo labadu waxay joogaan magaalada nairobi doodii gabra intaa inoo joogto intaynu mar kale haweenka kulmi doonno haddii la yaraan karo sidaa iyo nabadgelyo
xubintaasi dooda gaabanna waxaynala socodsiinayay yaasiin ciise wardheer halkaweli dhegeystayaal aad nagala socotaana waa idaacadda caawa iyo dunida haatana ku soo dhowaada wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha oo inoo hayo mahad cali xidir xulka qaranka soomaaliya ee xiddigaha da-doodu ay ka yar tahay toddobayo-tobanka sano ayaa caawa ciyaaraya kulankoodii labaad kadib markii ciyaartii furitaanka ay khasaaro laba iyo ibra kala kulmeen martigeliyaasha tartanka ee aljeeriya xulka lagu naanayso ocean stars ama xiddigaha badweynta ayaa la ciyaaraya dhigaysa dalka kongo soomaaliya waxa uu kulankan uga dhigan yahay gul ama geeri sababtoo ah xulalka aljeeriya iyo senegal oo gruubkan ku uheliya soomaaliya iyo kongo waxaay leeyihiin min saddex dhibcood haddaba taageerayaasha qaranka ee ku sugan caasimada soomaaliya ayaan weydiiyey aragtidooda ku aadan kulanka kongo iyo soomaaliya magaygu axmed cabdixaashi xulkeena qaranka soomaaliya ciyaartii lasoo dhaafay guula u qalanaa aaweene gool badana khasaarnaan oo looga badiyey xulka rajadiisu way fiican tahay haddii ciyaartan ay badiyaan lakin haddii ciyaartan laga badiyo waa iskaarina lakin waxaan ku rajo weynahay ciyaartan inaan adkaan karno inkastoo laleeyahay kongo kooxaha gruubkooda ay ku jirtaa haddana haddii aan kulankan badino waxay ka dhignaan doontaa in haddana hal ciyaar kale ay noo harsanaan doonto saddex dhibcood u dagaalami karno marka haddii la soxo qaadaadkii oo kulankii hore dhacay kulanka hore furitaan oo ahay tartan cusub aa ka qaybgeleyni environment cusub aa joognay waxyaaba badanaa aan khaldami karo horta waa dhowaah mahadow ciyaartaas horta ciyaar adag waayo kulanka hor waa nagala soo badiyey waxaa ogeen horta ciyaartoodeena way fiican yihiin bosishinkooda way fiican yihiin laakiin waxaa ka dareemaysaa mahadow kubadda inay isku dhajinayaan ciyaartooda laakiin waxaa keliya aan filayno ciyaartaasna aan wada fadhino waa inaan guulaysana ma fahantay marka guulaa rajaynaynaa saaxiib waraha xulka qaranka soomaaliya nuur maxamed amiin ayaa ummadda soomaaliyeed ka dalbaday garab istaag iyo duco kulanka ay wajahayaan caawa dalka kongo isagoo markaa kusii jeeday garoonka ciyaarta ka dhici doonto ee nelson mandela nuur maxamed amiin tababaraha qaranka ayaa v o eda u sheegay in xidigaha xulka qaranka soomaaliya dhiigga ay shubi doonaan caawa laba iyo tobanka dooladood ee calamadada halkaa ku surana waxaa ka dhex muuqda calanka buluuga oo caadi ah oo intooda kale isku wada egyihin laakiin asaga midab gaarkiisa ah waa farxad soomaaliya insha allah soo duceeya intaana abarnadeeqdo intaana neerdeeqdee war noo soo duceeya insha allah ilaalinka sanadkaanna in ilaahay koobka noo soo saaray insha allah tacala ciyaartan waxay soo dhici doontaa tobanka habeennimo ama afar saac goorsheegtada geeska afrika soomaaliya kulanka ugu dambeeyana waxay la qaadan doonaan xulka senegal jimcada mahad cali xidir v o a muqdisho
aad iyo aad ayuu mahad dhegeystayaal u mahadsan yahay gabagabada idaacadda caawiya dunidaynu maraynaa ee haatanna aynu ku wada nasanno dhinacii kaalmaha heesaha
lafta dhabarka celisa labaa dhinaci noqote dhawac baygu yaallo dhaqdhaqaaqi waayo lafta dhabarka celisa labaa dhinaci noqotee ruux dhimasha jooga ilaalooma dheelo dhanta looma celiyo taahi tahi lama dhegayste ruux dhimasha jooga ulaaluma dheelo dhanta looma celiyo tahi tahi lama dhegayste axdigii dhaxdeeniyo wada dhalashadeeni aqalkan dhisaynaad dheegihii ka tuurte axdigii dhaxdeeniyo wada dhalashadeeni aqalkan dhisaynaad dheegihii ka tuurte miyaan aadan kuba dhaleen xawo naaska koo dhegeen dhabta hooyo kugu qabaan miyaan aadan kuba dhaleen xawo naaska koo dhegeen iga dhowr dhibaatada ragga laguma dheele ragga laguma dheele iga dhowr iga dhowr iga dhowr dhibaatada ragga laguma dheele ragga laguma dheele sidaa dhulguyooda bicdiisu hoorto laga dhaansanayaan ku dhowrayaa weli sidaa dhulguyooda bicdiisu hoorto laga dhaansanayaan ku dhowrayaa weli dhabankaaga ruuxu leh ifka cagama soo dheegay dambaalkii wadkaygay kuma dhaa- kuma dhaafi karaye dhabankaaga ruuxu leh ifka cagama soo dheegay dambaalkii wadkaygay kuma dhaa kuma dhaafi karaye ku kula wareegiyo dhimbil miyaanay kugu noqo isku soo dhegeeniyo dhunkashadi macaanay ku kula wareegiyo
codkaasi cabdisalaada beerdilaashe ayaana dhegaystayaal ugu dambeeyey idaacaddii caawiya dunida tan iyo kulantii dambe dhammaantiinba waxaan idin leeyahay meel kastoo aad joogtaan basaayo nabadgelyo